habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa habeen arbacaa bisha sebtembar ee sannadka oo koob iyo toban waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga v o a somaly com waa idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi idaacadda caawiya dunida waxaad ku dhegaysan doontaan falanqayn la xidhiirta doodii ay xalay yeesheen murashaxiinta doorashada madaxtinimada ee dalka maraykanka ee kamala haris iyo donald trump trump iyo haris waxba iskulamayna kala harin xalay dooddu wakhtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen haddaad soo qaato kamala haris weji furan iyo qoshol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay halka uu donald trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamo ka tirsan puntland waa kuwa amniga ee p s f loo yaqaano oo dulimadyadii ka joojiyey garoonka magaalada boosaaso arrintaasna ay xiisadii ka dhalatay marka haba yaraatee annagu ma hayno ondari ka hor cid loo diiday ama cid laga hor istaagay inay ka dhoofaan ama ay ka soo degaan yunid ka mid ah ciidamada guddooda dowladda puntland ee b m b f oo runtii ah ciidan ciidamada lafdhabarka oo ama asaaska amniga guud ee puntland qayb qaybta ugu muhiimsan gacanta ku haya
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna caawa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida shaqaalaha gegida diyuuradaha caalamiga ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa arbacaade maantahayd shaqo joojin bilaabay shaqaalaha oo turumbooyin caaga ka dhawaajinayay ayaa booliiska ay isfara saareen shaqaalaha ayaa ka mudaharaadaya shirkad indiya laga leeyahay oo sababtay in dulimaadyada la kansalo kuwo kalena dib loo dhigo iyadoo boqolaal rakaab ay arrintaasi dhibi ka soo gaadhay tobannaan ka tirsan shaqaalaha gegida diyuuradaha caalamiga ee joma kenyatta ee magaalada nairobi ayaa ku qaylinayey adani waa inay ka baxdaa dalka iyaga oo ka hadlayey heshiis lasoo jeediyey in lala galo shirkadda adani groups ee dalka indiya kasoo jeeda heshiiskaasi oo qoraya in soddon sano laga kireeyo iyaduna ay gegida ballaadhiso iyada oo ku maalgelin doonta lacag gaadhaysa hal dhibic shan iyo siddeetan bilyan oo dollar meel ka baxsan terminaalka ayaa rakaabkii ay fadhiyeen waddada dhinaceeda iyada oo qalabkii shandadaha lagu qaadayna ay meesha yaaleen iyada oo shaashadihii laga akhriyayey saacadaha dulimaadka iyo imaanshuhu ay dansanaayeen mid ka mida rakaabka oo lagu magacaabo axmed cabdiraxmaan ayaa yidhi waa wax liita isagoo lix saacadood sugayey wardo cumaroo iyaduna rakaabka ka tirsanayd ayaa tidhi qofna ma soo baxayo si uu wax noogu sheego inaannu socdaalayno iyo inaannu hoteella raadsanno waxaan haystaa carruur yaryar oo gaajoonaysa muuqaallo tv-ga laga arkay ayaa muujinayay booliiska oo garaacaya dad dibadbaxayey duhurkiina safafkii dadku way dhaqaaqeen iyadoo booliisku amniga ilaalinayay meeshii shaqaalaha giyidu ay ilaalin lahaayeen macadda inta qof ee shaqojoojinta ka qayb qaadatay ilaayo heerka ay shaqojoojintu arbushayso howlaha gegida xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka iyo ka dalka britain waa antony blinken iyo david lami ayaa booqasho wadajira arbacadii ku tegay magaalada kiyev iyadoo ukrain ay cadaadis ku saarayso reer galbeedka inay u oggolaadaan inay u adeegsadaan gantaalada reerdreer ee ruushku si ay ula dagaalamaan labada xogeeye ayaa caasimadda kiyev ku gaadhay tareen ka yimid dalka poland saacada kadib markii ay dhacday doodii madaxtinimada maraykanka ee u dhexaysay kamala harris iyo donald trump taasoo ay aad isugu weerareen dagaalka labada sano iyo barh ka socday ruushka iyo ukrain dhexdooda blinken ayaa kasoo socdaalay london halkaasi oo intii uu joogay uu ku eedeeyey iiraan inay ruushka siisay gantaalada riddada gaaban ee alfatx isagoo ku tilmaamay tallaabadaasi sare oo kac ku yimid dagaalka wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas caraaqji ayaa arbacadii sheegay in tahraan ayna wax gantaala gaadhsiinin ruushka isagoo intaasi ku daray in cunaqabataynta maraykanka iyo saddexda dal ee reer yurub ay ku soo rogeen iiraan una xal keeni doonin ruushka ayaa arbacada maanta sheegay inay sida ugu habboon uga jawaabi doonaan haddii maraykanku u qaado xayiraadda uu saarayo ukrain oo isticmaalaysa gantaalada uu maraykanka siiyo ee lagu duqeeyo bartilmaameedyada gudaha ruushka kadib markii duqaymo ay ka dhaceen dalka ruushka gudihiisa duqaymo cirka ah ayaa israa'iil ay ka geysatay magaalada dulkaram ee daanta galbeed waa magaalada tuubaas ee daanta galbeed ee dhulka falastiin arbacada maantana waxaa lagu dilay ugu yaraan shan qof sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka deg dega ah ee falastiin iyadoo ciidamada israa'il ay sii wadeen howlgalladooda kuwaasoo ay ku sheegeen inay ku bartilmaameedsanayeen kooxo mintidiin ah oo iiraan ay taageerto sidaa hadalka u dhigeen rabshado ayaa ka socday daanta galbeed tan iyo markii uu dagaalku khaso ka bilowday iyadoo ku dhowaad maalin walba ay ciidamada israa'iil samaynayeen howlgallo ay ku qabqabanayeen kuunaan qof reer falastiinah dagaalyahanada reer falastiin ayaa iyaguna dagaal kala hortegay ciidankaasi israel inka badan lix iyo siddeetan waa lix boqol iyo siddeetan falastiiniyiin ayaa lagu dilay daanta galbeed tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii hore kuwaasoo isugu jira dagaalyahano rayida iyo kuwo hubaysan sida uu sheegay maamulka caafimaadka ee falastiin madaxweyne jo biden ayaa arbacada maanta sheegay in israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii loo hubin lahaa inaanay mar dambe dhicin dhacdooyinka sida toogasho dhimasho keentay oo loo geystay qof dumara oo jinsiyadda maraykanka haysatay oo mudaaharaadaysay kana soo horjeeday ballaadhinta deegaameynta israa'il ee wado biden ayaa dhimashadeeda ku tilmaamay gebi ahaanba waxaan la aqbali karaynin bayaan uu soo saaray ayuu biden ku sheegay in iyada oo israa'iil ay qaadatay mas-uuliyadda dhimashadaasi haddana ay tahay in dowladda maraykanku ay galaangal u yeelato baadhitaan xaaladdii dhimashada la xiriira waa inuu jiraa isla xisaabtan buuxaa israa'iilna waa inay samayso wax badan si loo hubiyo in dhacdooyinkanoo kale ayna mar dambe imanin ayuu yidhi jo biden intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan warkii caalamka fiid wanaagsan mar kale dhammaantiinba magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland waxaa ka jira dareen la xidhiidha dhinaca nabadgelyada kadib markii ciidanka p s f ama puntland security forces ay soo saareen dignin ay diyaaradaha isticmaalo garoonka magaalada ugu sheegeen inayna garoonkaasi abeegsan tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu jiray khilaaf muddo soo jiitamayey oo u dhexeeyey maamulka puntland iyo hoggaanka ciidanka p s f sabab adhada shacabka ku nool magaalada boosaaso ayaa walaac xoog leh ka muujinaya tallaabooyin dhalin kara xasilooni darro siday warbixintan ku eegayso wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac war-saxaafadeedkan maantay lagu baahiyey bogga ciidamada b s f ayaa lagu sheegay in diyaaraduhu aysan isticmaali karin garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay ka dhalatay kadib markii muddo saddex sannadood ah loo diiday in ciidamada b s f ay isticmaalaan garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ugu dambeynna maantay la celiyey ciidamo dhaawac ah oo ka tirsan b s f kuwaasoo loo qaadi lahaa arrimo caafimaad dadka shacabka ah ee ku dhaqan ag-agaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in ay ka fogaadaan agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada puntland maax axmed yuusuf oo ay v o a wax ka weydiisay war-saxaafadeedka ka soo baxay ciidamada b s f ayaa sheegay in uusan hakadgeli doonin duulimaadyada diyaaradaha wuxuu kaloo agaasimuhu beeniyey wararka sheegaya in ciidamo b s f laga celiyey inay isticmaalaan garoonka boosaaso eerboorka wuu shaqaynayaa xaaladiisu nabadgeliyo iyo xaaladiisu shaqamaameed aad bay wanaagsan tahay maanta baa diyaarada caalamiga ka dhoofayeen oo internationaala qoraalka waxaa ka dhex muuqday in muddo saddex sano ah ciidamada b s f aysan kana soo degin kana bixin maanta ugu dambeysana ciidamo dhaawac ah sida ay sheegeen ama qoraalka ka muuqatay laga celiya garoonka ma jirta arrintaas waana eerboorda ummadda wardalka iyo dadka u adeega marka haba yaraatee anagu ma hayno on the record cid loo diiday ama cid lagu hor istaagay inay ka dhoofaan ama ay kasoo degaan waxay dhaheen ciidamo gaar ah ayaa garoonka haysta maxay yihiin ciidamadaas qayb unit ka mid ah ciidamada dowladda puntland ee b m b f oo runtii ah ciidan ciidamada lafdabarka oo ama asaaska amniga guud ee puntland qeybta ugu muhiimsan gacanta ku haya unit ka tirsan baa haya airboortka iyo xarumo kaloo badan oo dalka ayay hayaan waana wax sharciga airboort kasta adduunka uu leeyahay ciidan ofasaydka ama xaydaafka guud ilaaliya marka ciidanka b m b f waa ciidamada badda puntland marka booliiska ayaa ilaalin jiray garoonka ma laga wareejiyey iyaga ciidankaana markii ciidankii booliska ahaa oo airboortka joogay in la tababaro la tayeeyo laga fursan waayo oo xeryaha lagu xareeyey ayaan dowladda ka codsanay in mataqaanaa ciidankan amniga airboortka loo dhiibo oo ay ilaaliyaan maadaama ayeen ciidan tababaran oo taye leh muddo saddex cisho ah hadda waxaa la sheegayaa in uu afduub ku maqan yahay mid ka mid a shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee boosaaso muxuu ahaa ninkaasi bal magaciisa iyo teatalkiisa iskada airboortka dhisaysa iyo arrimaha dukumentiyada dowladda waxa ugu xiran oo cashuuraafka iyo la xiriira iyo documentationka iyo waxaas iyo wasaaradda duurista iyo wuxuu ahaa coordinator buu ahaa marka cabdishid yaasin baa la dhahaa laakiinse dee cidda afduubatay dabcan haddaan ogaan lahaa waa xambadhihi lahaa waaba kasoo dayin lahaa laakiin kolle dee sidoo qayb kamida magaalada boosaaso meerad kamida sidoo jooga ayaa la kaxay ilaa iyo hadda laamaha ammaanka ayaan ka warsugaynaa wixii rabooda aynala wadaayaan qoraalkan maanta waxaa ku qoraa in dadka ku dhow agagaarka garoonku ay ka guuraan garoonkuna uusan shaqayn doonin arrintaasi see kuula muuqataa eeraboorka boosaaso dabcan shaqadiisa wasaaradda duulista hawada iyo dowladda ayaa ka mas-uula waa institution dawli ah shaqadiisa waraaq ee lasoo qoray iyo wax qof uu qoray dabcan ma joojin karto duulimadyaduna si joogtaabay u imaanayaan uma yimaadaan laakiin agaasime warkan waxaa soo saaray ciidamo puntland ka mid ah oo hubaysan hadda ka horna iska horimaad ayaa ka dhacay magaalada boosaaso oo barakac sababay marka haddii idinkana aad tirahdaan garoonku wuu shaqaynayaa iyaguna ay dhahaan ma shaqaynayo maxay kuula muuqataa inay ka dhalan karto
walaal horta walaal horta ayagu sharciyin ba umale inay dhahaan airboortka ma shaqaynayo airboortka ciidan maalintuu yimaado ma dhihi karo ma shaqaynayo airboortka institution dawliga weeye nidaam buu ku shaqeeyaa wasaaraddaa ka mas-uula xafiisyaha shaqadiisa mataqaanaa dad baa gacanta ku haya oo xafiisyaha northam iyo nidaam iyo qaad baa jira language iyo ama luuqad lagula hadlayaa jira eerbooxrada iyo diyaaradaha oo la dhihi karo eerboorkaas ama shaqeynaya ama shaqeynayo marka qof yani ama cid ka ka baxsan xaydaafka wasaaradda ulista hawada dabcan xaq uma laha inay tirahdo eerboortka ma shaqeynayo dadweynaha waxaan sheegayaa eerboorka boosaaso waa shaqeynaya waa eerboorkii horumar ballaaran iyo shaqa wacan baa ka socota duulimaadyo joogtaa baa ka socda kuwa international ba imaanaya kuwii hore inoo joogaas joogtaa imaanay maanta university air iska dhafsay waxyaaba yaraatee wax walwala iyo wax tashuushiya layna ku furin xaaladda eerboorkuna boqol kiiba boqolaad bay u fiican tahay insha allah waa intaas in ka badan duulimaadyo ka waaweyn inay yimaadaan baa insha allah qosheyna marka wax dhiba ma jira laba sano iyo sagaal bilood ayaa kasoo wareegatay markii uu dagaal xoogani ku dhex maray magaalada boosaaso ciidamada kala gedisan ee puntland iyo ciidanka b s f kadib markii madaxweynaha puntland uu xilka ka qaaday hoggaanka ciidamada b s f genaraal maxamuud cismaan balse xilka qaadistaas uusan u hoggaansamin waxaana dagaalka ka dhacay magaalada boosaaso uu sababay dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hantiyeed hase yeeshee wadahadal iyo nabadayn ay sameeyeen isimada waxgaradka iyo siyaasiyiinta puntland qaar ka mid ah waxaa madaxweynuhu dib u magacaabay agaasimihii uu horay xilka uga qaaday kadib markii la sameeyey dib u heshiisiin ilaa xilligaasna ma jirto wada shaqayn dhab ah oo dhex martay maamulka puntland iyo ciidamada b s f waxaana muuqataa in iminka dadku ay cabsi ka muujiyeen in dagaal uu ka qarxo gudaha boosaaso faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
fiid wanaagsan mar kale haatanna dalka maraykanka murashaxa madaxweyneha xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa xalay fiidkii oo talaado ahayd ay isku hirtiyeen gabadha ay isku hayaan xilka ee ka socota xisbiga dimuqraadiga kamala harris waxayna si weyn uga doodeen arrimo ay ka mid yihiin iska soo rididda ilmaha socdaalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda wariyaha v oda steve herman ayaa warbixintan ka soo diray magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania oo halkii ay dooddu ka dhacday waxaana warbixinta inoo soo koobaysaa xashe ibraahim xashacuud
iyaga oo ay laba mitir u dhaxayso oo aanay jirin wax dhegaystayaal ah oo qolka ku sugnaa ayaa labada murashax ee madaxweyne oo aan weligood kulmin ka hor habeennimadii talaadada ee xalay waxay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey oo ay martigelisay a b c news oo ay hal mar baahinayeen shabakado kale oo warbaahin ah oo ay daawanayeen tobannaan milyan oo maraykan ah oo laga yaaba inay codeeyaan madaxweyne ku-xigeenka kamala harris ayaa la hadashay codbixiyaasha sida ugu badan intii ay ka jawaabaysay weeraradii uga yimid madaxweynihii hore ee donald trump iyada oo dejisay wax badan oo ay iyadu leedahay kadib markii oo madaxweyne joe biden ka baxay tartanka waxay tiri sida cad anigu ma ihi joe biden runtiina ma ihi donald trump waxa aan sameeyaana waa jiil cusub oo hogaaminaya dalkeenna mid rumaysata waxa suurtagalka ah mid keenta dareen rajo ah oo ku saabsan waxa aan samayn karno halkii aan mar walba hoos u dhigi lahayn dadka maraykanka trump waxa uu ku eedeeyey harris oo uu ugu yeeray marxist iyo in ay mas-uul ka tahay socdaalka sharci darada ah ee ku soo badanaya maraykanka
waxay burburiyeen dhismaha dalkeenna malaayiin qof ayay oggolaatay trump isagoo aan soo bandhigin wax caddayn ah ayaa waxa uu sidoo kale harris ku eedeeyey duulaanka ruushka ee ukraine iyo dagaalka khaza
israa'iil way necab tahay isla mar ahaantaana hab iyada u gaar ah waxay necab tahay dadka carabta ah sababtoo ah meesha oo dhan waa la ololin doonaa carabta dadka yuhuudda ah iyo israa'iil israa'iil way ku dayn doontaa trump waxay u ahayd markii toddobaad ee uu ku jiro masraxa doodda madaxweynaha haarisna waxay ahayd markeedii ugu horreysay waxay sheegtay in murashaxa jamhuuriga uusan ku habboonayn inuu ku laabto aqalka cad islamarkaana uu jiro heshiis ku saabsan arrintaas oo hogaamiyaasha adduunka ah marka laga reebo kuwa kelitaliska ah ee uu trump aad ula dhacsan yahay waxaad jeceshahay ragga xoogga badan halkii aad ka danayn lahayd dimuqraadiyadda ku-xigeenada trump ee aqalka lafdhabarta sida kongaresmaanka jamhuuriga ah ee laga soo doorta florida ee la yidhaahdo byron donalds ayaa waxa uu sheegay in harris ay ku guuldarraysatay inay qeexdo waxa ay qaban doonto madaxweyne ahaan
kamala harris waxa ay samaysay oo dhan waxay ahaayeen isaga ayay weerarsay kama aanay hadlin siyaasadaha ma aanay ka hadlin farqiga u dhexeeya iyada iyo maamulka biden markii afghanistan soo baxday maxay tidhi wax badan ma jiraan ku dhowaad saddex meelood oo meel ra'yi ururin laga sameeyey codbixiyaasha maraykanka ka hor doodda ayaa sheegay in ay yaqaaniin trump laakiin ay u baahan yihiin inay wax badan ka bartaan harris dooddu waxa ay soo saartay farqi cad oo u dhexeeya labadooda sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee laga soo doorta california ee la yidhaahdo ted liw
kamala harris waxay ahayd madaxweyne donald trump wuxuu ahaa mid la yaab leh oo aan isku xidhnayn ama aan si cad u hadlaynin ilaa trump iyo harris ay ka doodaan mar kale ka hor maalinta doorashada tani waxay noqon kartaa fursadooda ugu fiican ee ay isku dayaan in ay ku gacan geliyaan tirada yar ee codbixiyaasha aan go-aansan halka ay codkooda siinayaan ee toddobada gobol ee la filayo inay go-aan ka gaaraan cidda noqon doonta madaxweynaha xiga ee maraykanka
aad iyo aad ba mahadsantahay caashe ibraahim caashe cuud oo nala sii socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o e da steve herman uu ka soo diray magaalada philadelphia ee xalay ay doodu ka dhacday haddaba doodan xalay waxay socotay sagaashan daqiiqo waxaana ka dhacday macadka qaran ee dastuurka ee magaaladaasi philadelphia waxaana baahiyey telefishinka a b c haddaba madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow ayaa arrintanala falanqaynaya wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa ugu horreyn weydiiyey doodaasi iyo nuxurkeeda mahadsaned cabdixakiim waan dhowahay waxay ahayd dood aad loo sugayey oo aad loo daawaday dad tira badan oo daafaha adduun kala joogana ay daawadeen gaar ahaan maraykanka gudihiisa waxay ahayd arrin aad loo sugayey waxay ahayd dood labada musharax ay aad uga hadleen qodobadii mid walba uu islahaa way ku anfacaysaa oo way ku soo saari kartaa trump iyo haris waxba iskulamayna kala harin xalay dood wakhtigii ay socotay waxay ahayd weerar iyo weerar celis ay labada dhinac isku hayeen haddaa soo qaato kamala haris weji furan iyo qoshol iyo farxad farxad ay muujinayso iyo dabacsanaan baa ka muuqatay halka uu donald trumpna uu isagu uu digtoonaan iyo foojignaan badan uu ka muujiyey laakiin cabdixakiimo waxa keliyan isleeh waa uga duwaneed doodihii aan hore u arki jirnay waxay ahayd iyadoo dooda hore lagu murmo ama laga doodo waxaad laysku haysta ama shicibku ay danaynayaan laakiin xalay mid kalea ka soo dhex baxdayoo donald trump marka uu deliishanayay arrinta ku saabsan shaqola'aanta iyo dhaqaalo xumida dalka ka jirta waxa uu yidhi meesha la yidhahdo springfield ee ku taala ohaayo waxaa dhacday buu yidhi in eyda iyo mukulaalaha ama bisadaha dadku ay qashaan gaajo darteed wagaag cabdiraxmaan saad aad uba tilmaantay hadda waxay ahayd dood aad loo sugayay islamarkaana dadweynaha maraykanku ay si weyn isha ugu hayeen haddii bal aad noo dul marto maxay ahaayeen mawduucyada sida weyn looga dooday ee inta badan doodaasi ay isku waajayeen labada musharax arrimaha aadka looga dooday cabdixakiimo waxaa ugu weynaa dhaqaalaha oo run ahaantii markii la eego shicib weynaha maraykanka intooda badan saadaalihii la qaadayay waayadii dambe oo dhan uu donald trump ku gacan sarreeyey xalay markii doodaasi ay timid dhaqaalaha uu ka hadlay waxa uu ku faanay oo uu aad ugu celcelshay in wakhtigiisii dhaqaalo badan uu jiray oo dadku ay tanaadsanaayeen jawaabkooda buuxeen iminkase intii biden iyo haris ay joogeen shaqola'aan badan ay dhacday halka ay harisna ay soo deliishatay dhaqaalyahano caana oo ay leedahay waxay ka markhaati kaceen haddaan anigu imaado trump aan ka fiicnaan karo waxaa qodobka kale ee sida weyn loo jaxjaxay ahaa ilmaiskusoorididda iyo waxaa loo yaqaana aborshonka oo labaiyo konton sano sharcigii soo jiray roe versus wade ee markii uu donald trump uu soo xushay saddex ka mida maxkamadda sare dadka maxaakiimta xaakimiinta ku jira la baabaashay maanta aan meelo badan aan laga ogolayn in ilmaha la isku soo rido oo taa ay ku kala qaybsan yihiin waddanka oo dhan arrimaha socdaalka oo si weyn ugu faanay donald trump oo uu yidhi kow iyo toban milyan oo waxaa jooga aan dukumenti waddankan haysan oo haddii aan qabto hal maal aan kulligood wada dhoofin doono halka kamala harisna ay ka difaacday arrinkaasi nidaamkii caafimaadka ee obama uu abuuray ayaa isagana laga aad looga dooday oo qof walba meeshiisa uu ka qaatay iyo wixii markan uu ku wanaagsanaa waxaa kaloo udub dhaxaad u ahaa doodii xalay arrimaha ka socda gaza afghanistan iyo ukrain gazoo kale matalan aad baa laysku qabtay donald trump wuxuu yidhi kamala haris israel way neceb tahay haddii meesha qabatana laba sano gudaheed ayaa israel lagu weyn doonaa halka iyaduna ay ka difaacday oo ay ka sheegtay inay lama huraan tahay in israa'il xuquuqda ay leedahay iyo difaaca ay xaqa u leedahay ay hesho laakiin laba dowladoodoo siman laga helo bariga dhexe oo israa'iil iyo falastiin ay wada leeyihiin dhinaca arrimaha qoryaha guryaha lagu hayso oo dad badan ay leeyihiin ilmahan iskuullada isku dilaya waxaa u sababa in qoryaha la mamnuuco ama kuwooda xoogga badan aadka u daran la mamnuuco ayaa iyaduna ahayd dood aad looga hadlay isbeddelka cimilada oo dabcan iyaduna ahayd cabdixakiimow arrin aan aad loo yaraysan wagaag cabdiraxmaan markaad inta badan eegto dooda noocan ah oo dee dabcan dadweynaha maraykankuna ay aada u daawadaan warbaahinta maraykanku qiimeyn bay sameeyaan marka sanoo kale ay dooda u dhacdo marka aada dhinac kasta ka eegdo ka eegto islamarkaana doodana de dabcan waa daawatay ama aad u kuurgashay saxaafadda maraykanku maxay ka idhaahdeen doodaasi se say u qiimeeyeen see loo kala gacan sarreeyey cabdo su-aashaasi waa midi laba afla weeyaan waxaana mar walba ku xidhan tahay qofka aad la hadasho maraykankana waxaan ogsoonnahay in dimuqraadiga ee jamhuurigu ay qolo walba kay doonayaan ay u codeeyaan iyagoo inta badan aan eegin waxyaabaha laga hadlaya laakiin mabda ahaan iyo xisbiga ay la joogaan ay u codeeyaan marka dadka aad la hadasho ama asaas laga qaado aftida ayay ku xidhan tahay markii laga hadlaya aftida guud waxaase iyaduna xusid mudan haddii doodii trump iyo biden ay wada galeen juun toddobiyo labaatankeedii la wada qiray inuu trump ku badshay oo runtii ahaydba arrintii biden uu doorashada uga haray waxaan isdhihi karnaa xalay oo aan ka arkayey dadka faaqiday intooda badan inay isku raacsanaayeen inay kamil haris xalay gacan sarraysay wagaag aad iyo aad baad cabdiraxmaan u mahadsantay adaa mudan cabdixakiim
aad bay umahadsan yihiin madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yabarow iyo cabdixakiin maxamuud shurwac wariyaha v o e da oo falanqaynayay doodii xalay dhex martay labada tartame ee xilka madaxtinimo ee maraykanka ee kamala harris iyo donald trump halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington dad badan oo reer ukraina ayaa rajaynaya in natiijada doorashada maraykanka ay gacan ka geysan doonto soo afjaridda dagaalka ruushka ee ukrain iyadoo qaar ka mida dadkaasi ay ka walaacsan yihiin in murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga donald trump uu u dabacsanaan doono moscow kuwo kalena ay ka walwalsan yihiin in marka la eego siyaasadda murashaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga kamala harris uu gargaarka oo ah mid muhiima uu si gaabisa amaba aan dhaqso ahayn uu u soo gaari doono dalkaasi ana shernikova ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada kiyev waxaa inoo soo jeedinayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan magaalada caasimadda ah ee kiyef iyo meelo kale oo ka tirsan ukrain dadku waxa ay ka fekerayaan kana walaacsan yihiin natiijada doorashada maraykanka iyo sida ay u saamayn doonto dalkooda hooyo ee u dagaalku ka socdo qaar ka mid a dadka deggan caasimadda sida anhelina ayaa rajo muujinaya waxa ay tidhi waxaan filayaa in madaxweynaha soo socda uuna taageeri doono siyaasaddeenna iyo howlaheenna ciidankaba qaar kale oo reer kiyef ah sida dimitro ayaa walaaca qaba waxaan ka walaacsanahay cidda guulaysanaysa iyo guud ahaan siday noqon doonto siyaasadooda ku wajahan dalkeenna waa arrinta aan danaynayo ilaahay hana waafajiyo in labadooduba ayna taageeraan cabsida ugu weyn ayaa ah in maamulka cusub ee maraykanka uu joojiyo taageeradiisa uuna ka laabto garabka yukrain uu ku siiyo dagaalka ay kula jirto ruushka ayuu yidhi micola defedyuk oo ah falanqeeyo siyaasadeed in waddan mar dimuqraadi ahaa loo bedelo dowlad macangeg ah waxa ay keenaysaa malaayiin dhimasho ah waana midda uu dalku ka baqayo kadib laba sana iyo bar uu dagaalku socday qodobka muhiimka ah ee saamaynaya niyadda yukrain waa hubantila'aanta waxa ka iman doona maamulka cusub ee aqalka cad trump ayaa ballan qaaday inuu si degdega u soo afjari doono dagaalka waxaana dad badan ay ka cabsi qabaan in haddii uu xafiiska ku soo laabto uu yukrain ku qasbo inay samayso tanaasulaad badan isla mar ahaantana dadka reer yukrain waxa ay xasuustaan in trump markii uu madaxweynaha ahaa uu oggolaaday iibinta nidaamyada ka hortagga taangiyada ee javelin kaasi oo ka caawiyey yukrain inay kula dagaalanto ruushka bilowgii dullaankiisa maamulkii obama iyo biden ayaa labadii kun iyo afar iyo tobankii diiday codsigii yukrain ee hubkaasi ku iibsan lahayd markii ruushka uu ku duulay krimiya oo uu la wareegay inta badan gobolka doniska ee bariga yukrain laakiin dadka reer yukrain ayaa ku kala fikir duwan iyadoo sivadlana ay ka baqayso in trump uu guulaysto waxa ay tidhi trump waa nin isbedbedela wuxuuna leeyahay fikrado la yaab leh kuwa kale sida ivan ayaa damaanad ka dhiganaya wixii trump uu sameeyey markii uu xafiiska joogay trump waxa uu soo noqday madaxweyne habkiisana waa la yaqaanaa oo ma jiraan wax laga cabsado sida aan qabo maraykanka ayaa inta uu xafiiska joogay biden waxa uu si deeqsinimo leh u taageeray yukrain isagoo siiyey boqoltoddobaataniyo bilyan oo dollar oo taageero ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka ballaaran ee ruushka balse madaxda yukrain ayaa ka niyad jabsan gargaarkaasi oo soo daaha waa kan madaxweynaha yukrain valadimir zelenski ciidanka ruushka ayaa hadda isku dayaya inay ka faa'iidaystaan xaaladdan innagoo saaxiibadeenna ka sugayna sahayda gaar ahaan maraykanka taasina waa sababta dhabta ah ee inay dhaqso ku timaadaa ay furo u tahay xasilinta furumaha falanqeeyaasha ayaa sheegaya in haddii la doorto siyaasadaha kamala haris ay u badan tahay inay la mid yihiin kuwii biden iyadoo taasna qaar ka mid ah dadka ay rajo u tahay laakiin kuwo kale ayay uga dhigan tahay inay ka walwalaan in dagaalku uu sii socon karo ra'yi aruurin ay samaysay xarunta rasumkof ee kiyif ayay ku ogaatay in afartan iyo afar boqolkiiba dadka reer yukrain ee la waraystay ay qabaan in si dhaqso ah ay yukrain iyo ruushka u bilaabaan wadaxaajood nabadeed laakiin inta badan ka qaybgalayaasha ra'yi aruurinta ayaa u arka shuruudaha putin kuwo aan la aqbali karin iyadoo uu kordhayo daalka ka dhex jira taageerayaasha reer yurub ee caawiya yukrain qaar badan oo halkan jooga ayaa u arka doorashada maraykanka inay tahay mid mustaqbalkooda uu ku tiirsan yahay xilli ay jirto hubantila'aan
aad iyo aad buu maatanyay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda ana sharnikova ay ka soo dirtay magaalada kiyef haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee borama haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idiinka soo diyaarinay magaalada boorame ee gobolka awdal dabayaaqada bisha agosto iyo bilowga bisha sebtembar jaamacadaha dalka waxaa ka soo baxa boqolaal dhallinyaro ah kuwaasoo sannad walba loo qabto xafladaha qalinjebintooda waana rajada ugu wanaagsan dhallinyarada maadaama ay aqoonta waxbarashada ay soo wadeen muddo ku dhow siddeed iyo toban sannadood haddaba waxaan la kulannay qaar ka mid a dhallinyaradii hore uga qalinjebisay jaamacadaha dalka gudihiisa taas oo aan wax ka weydiinay qalinjebintoodii kadib waxyaabaha ay waaye aragnimadoodu ay tahay ee ay la wadaagi doonaan dhallinyarada sannadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka ka qalinjebinaysa jaamacadaha waddanka gudihiisa
magacaygu waa maxamed xasan saleebaan waxaan ahay ardaydii ka qalinjebisay jaamacadda camuud labada kun iyo labaiyo labaatankii laba sanno ka hor waqti xaadirkan oo kale bilahan bishan agost dhammaadkayga ilaa bishaa setembar waqtiyadan waa waqtiyadii qalinjebinta jaamacadda camuud aada loo sugayey waa waqtiyadii qofka uu faraxsanaa maadaama uu lix iyo toban sanno wax ku dhow ama ka badan ay dadku wax soo baranayeen xilligan waa xilligii la farxayey waalidiintaa faraxsan faamilkaa faraxsan dhammaan dadkii kasoo qeyb qaatay qofkaa amba qofkii lacag ku gagaarayay ama sistamka ol waxbarashada ka caawinayay dhammaan waalidkaas waa bishuu ku farxayay qofkaasi sanad walba qaar ba ka qalijimiyay jaamacadda markaa farxaddaa dadka ka soo qayb qaatay baan aha ee farxaddaa helay ee ilaahay la kulansiiyey aad baanan u jecelahay inaan dadkaa dadka iga dambeeya jaamacadaha ka qalinjibinaya in farxaddooda la qaybsado ka qayb qaato boqolaal dhallinyar ayaa markaa sanad walba jaamacada ka qalinjebinaya hadday tahay jaamacadda camuud iyo jaamacadaha kale ee wadanka guud ahaanba dhallinyarada aqoontoodii iyo waxbarashadoodii soo dhamaystay maxay filayaan baad soo dhan kartaa
dhalinyarada soo dhammaystay dhowr iyo tobankaa sano waxbarashada ama master haadaan ama digri haadaan waxay doonaan haadaan waxay filanayaan inay wadanka ay ku sugan yihiin ay ka shaqeeyaan oo shaqo ka helaan shaqo ka helaan kulli caqabadada ka hor imanaya qof kuu jiraay laakiin niniya dadaalkii iyo communicationkiisa qofka ku xidhan tahay waxay filayaan waxa ay dhowr iyo tobanka sano ay soo dhiganayeen fakaltigu doona ahaadee inay ku helaan shaqo ay rajeynayaan ana filanayaan magacaygu waa muuse daahir madar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda camuud sanadkii labada kun iyo labaiy labaatankii kana qalinjabiyey kuliyadda beeraha special department animal science kolley waxaan tala siinayaa ardayda ka soo baxday jaacadaha ee iminka sanadka qalinjabinaysa anugu markii aan jaacadda joogay waxaan aaminsanaa markaan jaacadda ka dhameeyo inaan shaqo tegayo n hay-adiyo waxaa la soconayo laakiinse markaan imida suuqa waxaan ogaaday inay shaqadu cidhiir tahay oo ay noqonayso qof walba xirfadiisa sida uu u dhisan yahay qofka sida ay faamil ahaan ama human resource uu leeyahay uu ku xidhan yahay bulshada iyo qofkii aqaliyo dee ama dowladda loogu jiro uu shaqo helayo marka ayn arday haltaan siinaya inayna horta niyadjimka suuqa soo galaan ay xirfadaa iska dhisaan sida luuqadda kombyuterka technologiga ay galaan galba sameeyaan ardayguna inuu guriga soo fadhiisanaya aanu moral yeesho uu kusoo shaqeeyo ma garanaysaayey dee tareeli badan soo qaato oo iminka markaad shaqadii dhamayso jaacadii soo baxdo shaqada cusubaa lagu bilaabayaa waxay noqonaysaa bilow haddii aad iminka soo baratay dhaktaroo kale dee ma bilaabaysidun nin dhakhtaraad lasoo shaqaynaysaa laba sana soo joogaysaa haddaad accounti tahay accountigii tareelinkii baad u baahan tahay marka hal taraan siinaya oo ah aan kusoo gabagabaynayaa in ardaydaasi ay mooralka uga dhisaan aanan idi jebin waddankoogana aaminaan
magacaygu waa cabdisamad cumar waxaan ka mid ahaa dufcadii koolaatanaad ee ka baxay jaamacadda camuud sanadkii waxaa marka koowaad hambalyeynayaa ardayda sanadahan ka qalin jebinaysa sanadkan dhammaadkiisa bisha sideedaad ilaa iyo sagaalaad bilowgeeda ayaan hambalyaynaya marka koowaad runtii waa maalin farxadeed qalin jebinahaasi soo socda oo qofku wuxuu intaasu sano oo waxbarasha uu soo waday uu dhammaynayo marka koowaad waan hambalyaynaya waa maalin farxadeed dhanka kale iyaduna waxa caqabadeheegu ay yaalaan qofkii soo qalinjebin intaasu sano wax soo baranayay waxay suuqa kala kulmi doono caqabado badan marka qofka waxaa u bannaan un options laba ama saddex ah inuu qofku waxbarashadiisii sii wato ilaa masters degree uu siiyo ilaa b h d iyo inuu wajaho suuqa shaqada oo uu shaqadii qaabkii uu heli lahaa uu ka shaqeeyo sidoo kale ama inuu ganacsi iyo hal abuur uu la yimaado oo dunidu maanta maadaama technology ay u guurtay inuu technologiga iyo waxyaalihii uu soo bartay qofkaasi uu ka faa'iidaysto hal abuur ganacsi uu la yimaado ta kale aan ku dari lahaa waxay tahay qofkii maadaama intaas sano waxuu soo baranayay waxaa kula talin laha horta marka koowaad inuu ilaahay tala saarto caqabado badan baa suuqa yaala inuu xirfadihiisii uu shaqada uu ku raadsan lahaa c v-giisii iyo uu qurxisto inuu dad badan oo communication networking waxyaalaha kaa caawinaya shaqada inay heshay ka mid tahay uu qofkaasi dhiso intaasi dhallinyarada badan ee suuqa soo gelaya ee aan aqoon u lahayn sida ay shaqo u raadsadaan seed waaye aragnimadaada ula wadaagi lahayd adu
runtii waxay tahay qofku markuu jaamacaddii kasoo qalanjabiyo wuxuu wajahayaa suuqii inuu suuqii uu wajaho oo uu booqdo meelihii shaqadu taalay sida sectorska kala duwanaa brefer sector hadday tahay public sector hadday tahay ngo-yada ka howlgala markaa meeshuu ku sugan yahay inuu meelahaasoo dhan booqdo oo uu dee iska iibgeeyo oo qofkii u bandhigo xirfadiisiiya wixii soo bartay oo aanu rajo dhigin ayaan ayaan qof kula talin lahaa marka challenge badan baa laakiin yaala inaanu qofku rajo dhigin oo la bacbacdhiga waxa yaala marka fursaddu isaga u imanaysaa marka dambe isagoo markuu raadiyo iyadaa markaa uu helaya u guulaysanaya dhallinyarada inta badan shaqooyinka ku waaya wixii ay soo barteen hadda qalinjebinaya iyo kuwii hore usoo qalinjebiyey siday uga gudbi karaan baas leedahay tusaale ahaan markaad aduu aqoontii aad soo bartay iyo wixii aad ku shaqayso hadda aad isbarbar dhigto
runtii qofku markuu jaacad kasoo qalanjabiyo qasab maaha inuu wixii uu soo bartay ku shaqeeyo marka koowaad wixii shaqee uu qaban karay inuu qabto ayaa horta runtii muhiima kadibna uu dee mar kasta uu isbarbar dhigo wixii uu soo bartay iyo wuxuu fursadda suuqa siday tahay oo marka qofku qasab maaha inuu ku helo maaragtay qaabkii wax usoo bartay inuu dee subject uu soo bartay inuu fursad ku helo laakiin waxaan kula talin lahaa qofku inuu shaqo kasta uu heli karay uu qabto kadib uu hore u sii socdo markaa uu fursadiisii isagoo dhinac kale ka raadsanaya dee laguma odhanaya haddaad maxay ahayde shaqo kastood qabanaysid laguma muhiimaddu waa inaad income heshid incomeka xagaad ka keenta laguma odhanayo laguma weydiinayo markaa shaqo kasta qofku inuu qabto ayaa muhiima
magacaygu waa cumar maxamed cismaan waxaan ahaa ardaydii ka qalin jebisay labadakunadeylaaatankii somalilan gaar ahaan magaalada boorama caqabadaha ka hor yimaada ardayda markay qalinjebiyaan anu markaan qalinjabiyey markiiba waa islahaa waxaad shaqaarsaa ku heliyo maalintii aan qalinjabiy maalintii ka dambeys saasaad ku shaqa tagtay baan islahaa laakiin caqabado badan baa jira jaalanji baa jira dhibaatooyinka suuqaad kala kulmaysa iyo caqabaduhuna way badan yihiin oo waxaa ka mid ah qofkii ooan garanayn meel shaqadii loogu hagaago iyo meeshay taallay information aan ka haysan caqabaduhu way badan yihiin laakiin waxaa loo baahanya in la dhabar adaygo oo aanad isdhiibin oo aad raadiso wadiiqo kastood ku heli karto shaqada caqabadaha kalena yaalaana waxa weeyaan qofku inuu rabo inuu ku shaqo tago fakaltigii ama fiilkii oo bartay taasi lafteedu caqabad bay kugu noqonaysaa oo waxaa laga yaabaa fiilkii aad baratay inuuna aad ka heli karin meeshii aad ku nooleed ama aad joogtay markaa waa inaad raadsataa dow kale oo wixii kaleed ka shaqayn karaysa fursadee bannaanba inaad gasho ayaa loo baahan yahay waana hambalyaynayaa ardaydaasi sanadka ka qalinjibinaysa jaamacadaha dalka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo baan leeyahay kuley waxaan kula telin lahaa inay bartaan dad badan oo communicationka ay badiyaan intay jaamacadda ku jiraan dadka bulshada ay dhex galaan oo bulshada ay ku dhex milmaan si ay u helaan fursado badan waayo information intaad hayso ayaad shaqa haysa meel kastoo information kaasu gelayo ama uu kaasu gelayo aad ka heli karto fursad lagaaga sheegi karo waa inaad geli kartaa oo aad isku dhex tuuri kartaa marka waxaan odhan lahaa ardaydaas xidhxidhine dadka soo dhex gala intaad waxbaranaysiin oo suuqa ku dhex jira aad iyo aad ayay umahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorama oo ay aragnimadooda iyo talooyin siinayey dhallinyarada ka qalin jebinaysa jaamacadaha dalka dabyaaqada bilaha ogost iyo sebtembar loo qabto xafladaha qalin jebintooda aqoonta ay ka barteen jaamacadaha dalka gudihiisa intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo idinka imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal uuna idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo wanaagsan
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal wasaaradda caafimaadka falastiin ee khaza ayaa sheegtay talaadadii shalay in israa'iil ay duqaysay goob bani aadanimo oo ku taalla koonfurta marinka duqayntaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan sagaal iyo toban qof waxaana ku dhaawacmay dad kale oo gaadhaya lixdan kale sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda ibraahim xasan daanduray militariga israa'iil ayaa waxa uu muran ka keenay tirada dhimashada iyagoo ku eedeeyey xamaas in ay ka howlgasho aagga bani'aadminimo weerarku waxa uu ka dhacay mawaasi oo ah goob bini'aadminimo ee ku taalla galbeedka khanyonis ciidanka israa'iil ayaa wuxuu sheegay inay dileen tiro dagaalyahanada sare ee xamaas ah oo ay ku jiraan dhowr taliya oo si toosa ugu lug lahaa weerarkii toddobadii oktoobar lagu qaaday israa'iil oo dagaalku uu ka bilowday war ka soo baxay xamaas ayaa waxaa lagu beeniyey in dagaalyahanadooda ay ku sugan yihiin deegaankaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxaa si kul lagu cambaareeyey duqeynaha israa'iil ay ka geysatay magaalada mawasi afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay stephen dujarek ayaa waxa uu sheegay una sheegay suxuufiyiinta in isticmaalka hubka culus ee meelaha dadku ay ku badan yihiin ay tahay wax dambiirnimo xumo ah waxaana uu sheegay in falastiiniyiintu ay u guureen aagga khan yunis si ay markaasi u raadsadaan hooy iyo badbaado kadib markii israa'iil dhowr jeer ay fartay taasi inay sameeyaan isagoo sheegay in khaza aanay jirin meel nabdoon xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu talaadadii sheegay in maraykanka uu sii wadi doono la shaqaynta qatar iyo masar si loo dhammeeyo daldaloolada haray ee heshiiska xabajoojinta si loo soo afjaro colaadda khaza sida ugu dhaqsiyaha badan in ka badan sagaashan boqolkiiba arrimaha waa laysku afgartay marka waxaan hoos ugu dhaadhacnay arrimo fara ku tirsi ah xitaa ma jiraan dhowr arrimood oo aad u adag laakiin si buuxda ayaa loo xallin karaa marka la eego go'aankeenna ayuu blinken u sheegay suxuufiyiinta intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo wadajir ay ugu qabteen magaalada london xogeyaha arrimaha dibadda ee ingiriiska david lami lami ayaa dhowaantan waxa uu ka soo laabtay isutagga imaaraadka carabta isagoo sheegay in imaaraadka uu muujinayo qaar hore u xaglinaya sida ay uga go'an tahay dhammaan qaabka amniga ee khaza dagaalka kadib wuxuuna laami carabka ku adkeeyey baahida loo qabo dariiq loo maro xal laba dowladooda isaga oo sidoo kale carabka ku adkeeyey in uusan jiri karin door ay xamaas ku yeelan karto khaza dagaalka kadib xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa isniintii u sheegay wakaaladda wararka ee a p in qaramada midoobay ay u yaboohday inay gacan ka geysato la socodka xabajoojin kasta laakiin ay tahay waxaan macquul ahayn in loo malaynayo in qaramada midoobay ay si toos ah u maamuli doonto dhulkaasi ama ay geyn doonto ciidan nabad ilaalina isagoo sheegay inuusan rumaysnayn israa'iil inay aqbali doonto door ballaaran oo qaramada midoobaya weerarkii toddobadii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'iil sannadkii hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qof waxaana gacanta ay xamaas ku dhigeen ku dhowaad laba boqol iyo konton lahaystayaal ah weerarada argoosiga ee israa'iil ayaa lagu dilay in ka badan afartan iyo kow kun oo falastiiniyiin ah oo u badnaa haween iyo carruur inkastoo militariga israa'iil uu sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan dhowr kun oo mintidiina maraykanka u k dalalka midooda yurub iyo dalal kale ayaa waxa ay xamaas u aqoonsadeen koox argagixisaa
aad iyo aad u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi in la socodsiinayay haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee muqdisho cabdilcasiis barrow
sanadihii ugu dambeeyey soomaaliya waxaa kugu soo kordhayay shirkado sameeya soo saarista muuqaalada iyo xayeysiimaha dhinaca internetka arrintan ayaay dad fara badan oo warbaahinta ka shaqeeya waxay ku tilmaameen inay la wareegeen xayeysiimihii warbaahintu ay heli jireen sidaasina warbaahinta soomaalidu ay ku dareentay qalqal dhinaca suuqa ah haddaba arrimahaasi maxaa ka jira dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa waxaa igala qaybgalaya cabdimaalig caddaan oo ah milkiilaha shirkadda lagu magacaabo gaashaan oo dhinaca muuqaalada samaysa oo muqdisho fadhigeedu yahay iyo maxamed salaad oo loo yaqaano suudani oo ah wariye ruugcaddaa ah sidoo kalena ah maamulaha telefishinka maxalliga ee cusub dhammaantiin kusoo dhowaada ee dooda gaaban ee v o a waxaan ku bilaabayaa suudani suudani shirkadahan productionka sameeya ma waxay la wareegeen suuqyadeenii ganacsiga ee warbaahintu ay ku tiirsanayd oo madsan tahay barrow su-aashaas markii aan u guda galno waxa waaye muddooyinkii u dambeeyey ama sida qaalibkaaba hor dadku waxa ay ka dhegaysan jireen warbaahinta cidda rasmiga ah ee waxyaabaha suuqa ku saabsan haysa ama xaysiin ha noqoto ama ogeysiis ha noqoto ama wargelin warbaahinta markii laga sii daayeyna waxa ay ahayd midda ugu badan ee dadku ay aaminaan oo halkaas ay ka doodaan adeega dhabta ah ee ay u baahan yihiin marka labadii sano aan sida ugu badan ee ugu dambeysay waxaa aada usoo korortay waxyaaba si shaksiyaad ah oo qof u marketing garaysanayo oo dadkiina dhumisay kalsoonidii ay ku qabeen shirayaashaasi warbaahintiina booska kala baxay inta badan marka dadkana culaysay ku tahay warbaahintiina culaysay ku tahay marketingkan ama xayeysiintan sida shaksiga ah baraha bulshada loogu sameynaya cabdicaziz waa tahay cabdimaalig caddaan shirkadda gaashaan aad leedahay oo arrimaha ka shaqaysa soo saarista muuqaalada iyo weliba digital marketingka ma isku aragtaan inaad qaadateen suuqii xaysiimaha ee warbaahinta waa maasan tahay cabdicasiis aad baan kaaga mahad celinayaa marka la fiiriyo horta dunida waxay usii guureysaa digitalkan ama technolojiyadan casriga ah mar walba technolojiyada casriga u guurtana suuqu wuxuu usii weecanayaa dhankaas iyo technolojiyada casriga ah haddii suuqu technolojiyada casriga u weecdo waxay noqonaysaa ganacsiyada iyo shirkadaha iyo kambaniyadaba in badeecada ama productiga ay hayaan ay kusoo gudbiyaan technolojiyada casriga ah ee dunida ay usii guureyso taasina waxay u baahanayaan dad u heelan oo howshaasi u qabanaya maadaama howlahoodii kale ay ka badan yihiin sida in loo manage gareeyo mareegahooda bulshada baraha kale ay kuleeyihiin bulshada ayagoo lagu soo gudbinayo fariimahooda ee qaabilsan ganacsiga ayaga la xiriira umana malaynayo warbaahinta maxaliga in shaqooyinkooda aan la wareegnay maxaa yeele warbaahinta maxaliga waxay inta badan ka shaqeysaa soo gudbinta dhacdooyinka ee bulshada dhexdeeda ka dhaca sida xaaladaha bulshada ee ka dhex taagan si marka loo fiiriyo xayeysiimaha ay ka qaadaan ganacsiyada warbaahinta maxaliga ah waa waxyaabaha ay warbaahinta maxaliga inta badan ay ku tiirsan yihiin taasina waxaa keenayso saameynta iyo iyo iyo revolutionka ku imaaday technolojiyada casriga ee warbaahino warbaahinta maxaligana caqabad ku noqotay laakiin ganacsiyada iyo shirkadaha inta badan waxay u waacdeen iyagoo ka faa'iideysanaya technolojiyada casriga shirkadaha ka shaqeeya in ay u gudbisadaan looguna shaqeeyo xayeysiimada ay u baahan yihiin aad baan kuu gartay suudani haddii aad ila socoto cabdimaalig waxa uu leeyahay dhibaatada ugu badan ee warbaahinta maxalliga ah ay hadda wajahayaan guud ahaan waa internetka oo xayisiimahan maaha doodaas sidee u aragtaan barow saas ma qabo internetka horta waa mid ka mid ah tallaabooyinka hadda dunida kusoo siidaaday oo qof walba ay u suurto gashay inuu wuxuu haayo oo dadku usoo bandhigo laakiinse internetka waxaa ka muhiimsan in ay dadku markii horeeto ay haysteen meel ay ku gudbistaan adeega uu hayo oo kalsoonidii dadku ay ku qabaan tusaale ahaan hadda waxay kusoo qabanaa markii nin uu dhakhtar ka keeno caalamka uu ka keeno ou isbitaal keeno warbaahinta uu yimaado uu yidhaahdo waxaan rabaa in la wargeliyo dadka in aan keenay dhakhtar noocaas oo noocaasa si dadku ay usoo aadaan waxaa xaqiiq ah oo aan aragnaa in isbitaalkaasi markiiba markii uu barnaamijkaasu ka baxo idaacadda ama telefishinka in isla markiiba isbitaalkaasi uu markaas ka buuxsamayaan dad badan oo baahidaas caafimaad qabay laakiin markii si gaar ah qofku u soo dhigo barihiisa bulshada amaba magaca kambanigaasi lagu xayisiiyo waxaa arkaysaa markaad fiirisid reactiona dadku bixinayaan in kalsooni aysan jirin marka dadku waxaan qabaa iyaga ayaa waxay jihadii ka dhumiyeen in ay dadkiina baahidoodii kalsooni waxay ku qabi waayeen ay usoo bandhigaan warbaahintii wixii ay dadka sugaayeen ma ahayn in ay dhacdo iyo dagaal iyo qarax ay soo debiyaane adeegan waxay ka mid tahay waxyaabaha bulshada ay warbaahintu ka sugaysa marka waa arrin lan marin habaabiyey inay tahaan aaminsanaya ciddaas
waa tahay kalsoonida adeegaad bixisaan cabdi maalik intee lagu kalsoonaan karaa sida waxaanad hadda samaysaan ee productionkiina la xiriira waa mahadsan tahay cabdicasiis innaga inta badan ma adeegsano mareegta aan ku leenahay baraha bulshada inaan usoo dhigno kambaniyada ama shirkadaha aan xayeysiinta u samaynayno si ayaga kalsoonida ay bulshada ku qabaan ay u arkaan waxaan keliya u maamulnaa barahooda bulshada ee ay ka samaysteen ayaga si aan ugu soo gudbino fariimaha ay rabaan in bulshada loogu gudbiyo inagoon adeegsanayno xayeysiin digital ah ama fariimo casri ah oo la jaan qaadaya dunidan casriga marka kalsoonida ugu weyn ay inagu qabi karaan aan isleeyahay waxay tahay in ayaga aan siino awoodda ugu badan ay ku maamulan karaan ama brandiga gaarka ama sumada gaarka ay leeyihiin loogu soo gudbiyo xayeysiimaha ayaga ay leeyihiin iyo fariimaha ay u baahan yihiin inay bulshada la wadaagaan inta badan waxaan ka shaqeynano waa howlahaas howlahaasna kalsoonida ugu badan waxay bulshada siinaysaa inay arkaan fariintani meesha ay ka socoto in tahay sumada lagu aqoonsan karo shirkadaasi ama kambanigaas ama isbitaalkaasi hawsha uu ka shaqeeyo si ay automatically u ogaadaan in uu soo kordhiyey adeeg cusub ama uu gudbinayo fariin ku saabsan ama la xiriirta bulshada uu asiga u shaqeeyo waa tahay waxay tir waxaan maamulaynaa xarumaha ganacsiga ah koontooyin internet ay iyagu samaysteen annagana muuqaaladii wixii baan u samaynaynaa marka waxaa la yaqaanaa warbaahintan waxay xayisiinayso iyo meesha ay xogta ka keenayso laakiin account interneta oo iska shaqeynaya oo saxnaashihiisa aan la hubin karin maanu caqabad internetka soo kordhiyey iyo shaqooyinkiina noqon karin cabdicasiis hadda waxay dunida usii socotaa in xiliba xilligii ka dambeeya ee sameyso improvement ama sar uqaadis lagu aqoonsanayo shirkadda sumadeeda waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ah in loo sameeyo wixii afka qalad lagu dhaho blutic ee shirkadda u gaar ah taasoo shirkadaha kale ugu duwanaanayso ama haddii xitaa magaceeda si qaldan loo adeegsanayo oo qofka teknolojiyada ku jiro ama mareegta isticmaalayo ama baraha bulshada isticmaalayo uu ku ogaan karo sumada gaarka ah ee la bixiyo ay bixiso shirkadaha mareegtooda la isticmaalo sida facebooka iyo iyo baraha kale ee bulshada ah waa tahay markii aad fiiriso dhinaca internetka suudani hadda waxaa muuqata shirkadihii si iskooda inay platforms ama meelo ay wax ku xayisiistaan ay iyagu heleen warbaahinta maxalliga oo haddaad adigu ka shaqayso kuna tiirsanayd xayisiimaha ay suuqa waxay ka helaan xalkooda muxuu noqonayaa cadaasisow warbaahinta markii aan intaan u gudagelin horta akoonadan ama koontooyinkan gaarka ah oo ay leeyihiin xarumaha gaarka loo leeyahay horta ma keeni karto in ay kalsooni buuxdo dadka loo adeegayo warbaahintii iyagu hal meel ay u wada socdaan oo bulshada in loo adeega ah laakiin ma keeni karto in kalsoonidii iyo baahidii dadkaasi ay qabtay in la gaarsiiyo tusaalaha ugu fudud ee aan dadka wax ugu sheegi kara waxay tahay hooyada aan haysan mobile smartphone ah ee duleedka muqdisho meel fog ba iska dhaaf ku nool ee u baahan in ay hesho wargelin ku saabsan wixii maanta yimid nin xakambenile oo ku samaystay mareegtiisa facebook laakiin warbaahinta uusan la wadaagin asna businesskiisi waa dishay hooyadaasna baahidii ay qabtayna meesha waa ay ka baxda marka xalka ugu fiican ayaguna businesskoodii ku heli karaan inuu horumaro hooyadaasuna baahideedii in la buuxiy ku heli karto waxaay tahay in aan mar walba aysan ka bixin meesha in warbaahintii xogtaasi ay gudbiso warbaahinta dhankeeda ayada ruuxeedu waxay qayb ka tahay dadka ka faa'iideysanaya baraha bulshada si gaar ah maadaama uu social media sida facebooka iyo maxaa la yidhahdaa youtube-kiiba ay iyagoo dhankooda dhaqaale ka sameynayaan laakiin si markii loo fiiriyo maadaama warbaahinta madaxa bannaan aysan jirin cid dhaqaale gaara siiso saamayn ballaarana waxay ku yeelanaya dhankii inkamkooda ama dhaqaalihii soo galaayay in nin walba koontiisa wax ku haysa maxamed cabdulaahi salaad ee sudaani loo yaqaanay cabdimaalig cadaan aadaad u mahadsan tihiin saaxiibayaal doodii gaabnaydna inta haynoo joogto
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilcasiis yabrow oo doodaasi gaban xamar inooga soo diray weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington haatanna aan u baadhno dhinacii heesaha heestaasi ayaannu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii caawa iyo dunida intayna dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan bahda v o edla sidaas iyo fiid wanaagsan